halkani waa washington lantaaf soomaaliga ee v o a ooad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad afarlabaatanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo xuseen barre aadan
qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mida madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka fikiraya wixii uu ku bedeli lahaa sharcigii xayiraadda socdaalka dadka ka imanaya lix dal oo soomaaliya ay ku jirto oo maanta waxada ku eg saadaalintu waxay u badan tahay in la adkayn doono qaabkii maraykanka lagu imaan jiray iyadoo marka horeba la ogyahay dadka maraykanka imaanaya inay soo maraan broses dheer inay soo maraan baaritaan fara badan in la sii adkeeyo
waxaa kaloon idiin haynaa xiisad ka taagan dhinaca bari ee gobolka mudug kadib markii dagaal dhimasho dhaliyey oo ay ku lug leeyihiin ciidamada puntland iyo galmudug uu halkaasi ka dhacay soomaalida london ee wadda tagsiyada uberka loo yaqaano oo ay saamayn doonto amarkii lagu sheegay in shirkadda uber aan loo cusboonaysiin doonin ruqsadda shaqada wixii ka dambeeya soddonka bishan qodobadaas iyo kuwo kaloo xiisale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi oo ka hadlay fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa aflagaado iyo cambaarayn u miisay madaxweynaha maraykanka donald trump ri yong ho ayaa khudbaddiisa ku sheegay inuu jawaab cadsiinayo madaxweynaha maraykanka oo ku tilmaamay inuu yahay qof dhinaca maskaxda ka xanuunsanaya oo isla weyn wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in haddii ay dhintaan dad rayid ah oo maraykan ah in arrintaasi uu mas-uuliyaddeeda yeelan doono madaxweyne trump oo hore ugu hanjabay kuuriyada waqooyi in uu burburin doono wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in sideeddii bilood ee uu madaxweyne trump talada hayay uu aqalka cad ka dhigay meel buuq iyo sawaxan ay ka jirto islamarkaana uu doonayo inuu golaha qaramada midoobay ka dhigo mid u dhaqmaya sidii maafiyada oo lacag iyo dhagar laga shaqeeyo
dhinaca kalena hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa ku soo beegmaya saacado kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee bamka xambaara ee maraykanku ay dul mareen hawada caalamiga ah ee xeebaha bari ee kuuriyada waqooyi tallaabadan ayaa lagu tilmaamay inay ahayd dowlatus ay wasaaradda difaaca ee maraykanku ku muujinaysay ilaa heerka ay gaadhsiisan tahay awoodda maraykanka iyo go'aamada uu qaadan karo madaxweyne donald trump bentagonka ayaa sheegay in tallaabadan ay ahayd muud muujinaysa tallaabooyinka dhinaca dagaalka ee uu madaxweynuhu kala dooran doono haddii ay halis ka timaado dhinaca kuuriyada waqooyi diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa gaadhay halkii ugu fogeyd ee dhinaca kuuriyada waqooyi ee ay gaadhaan tan iyo bilowgii qarnigan koob iyo labaatanaad
subax wanaagsan dhegeystayaakaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha maraykanka ayaa ka baaraandegaya amar ama sharci cusub oo uu doonayo inuu ku bedelo amarkii xayiraadda socdaalka dadka ka imanaya lix dal oo muslim ah soomaaliyana ay ku jirto oo maantoo axada ku eg amarka cusub ee uu madaxweynuhu ka fakirayo ayaa saraakiishu waxay ku sheegeen inay ku jiraan xayiraad cusub oo xadidan oo lagu bartilmaameedsan doono dadka ka soo safraya waddamo kale oo dheeraad ah wasaaradda amniga ayaa madaxweyne trump kula talisay inuu soo saaro sharci cusub oo lagu bartilmaameedsanayo ajaanibta ka imanaya waddamo diiday inay maraykanka la wadaagaan macluumaad ku filan ama aan qaadin tallaabooyin taxadar ah oo dhinaca ammaanka ah xayiraadda cusub ee la filaya ayay wadammadu ku kala duwanaan karaan sida ay sheegeen saraakiishu amarkii socdaalka ee muranka badan iyo dacwadda maxkamadaha loo gudbiyey ee madaxweyne trump uu ku soo rogay dadka ka imanaya lix dal ayaa sagaashankii cishee lagu talagalay wuxuu ku egyahay maanta oo axad ah saraakiisha maraykanka ayaa diiday inay sheegaan tirada wadamada iyo waxay kale yihiin ee la fili doono in ay saamayso amarkan cusub waxayna sheegeen in madaxweynuhu uu go-aan ugu dambeyn samayn doono isagu haddaba saare cabdi axmed ayaa arrimahan waxay ka wareysatay amiin haaruun oo ah qareen soomaali ah oo ku nool gobolka minnesota waa sax sahra maanta ayay ku eg tahay dekreetadii madaxweynuhu soo saaray uu ku hor istaagay dadkii ka imaan jiray ama kasoo geli jiray dalkan maraykanka lix wadan oo muslimiin u badan laakiin waxaa xasuusin mudan in dikreetadaasi ay ahayd marka horeba mid kumeel gaar oo saddex bilood ah taas oo saddex bilood kadibna madaxweynuhu uu rabay inuu muddada saddexda bilooda uu dib eegis ku sameeyo shuruucda iyo qaabka lagu yimaado dalka maraykanka iyo dadka maraykanka imaanaya sida loo soo baaro iyo maaragtay baaritaanada lasoo mariyo taas oo aada moodid hadda in maadaama muddadii dhammaanayso la wada sugayo wixii lagu bedeli lahaa ama wixii laga bedeli lahaa waa garta madaxweynuhu wuxuu ka dhawaajiyey markii uu soo saaray dikretadan in wadamada dadkani ka imaanayaan ama wadamo kale oo badanba isbedelkani uu saameyn doono lanaga lagana codsan doono wadamadaasi in ay kasoo baxaan shuruudo ay ku xirayso dowladda maraykanku dadka dadka ka imaanaya wadankooda marka dalkii ama diida inuu macnaha shuruudahaas uhogaansamo ama kasoo bixi kari waaya in lagu soo rogi doono xayiraad dadkooda ka imaanaya waa gartay marka hadda maadaama laga cabsi qabo in waxyaabo kale ay ka yimaadaan madaxweynaha oo isla dikreetadaasi la xiriira fikrado cusub ah ma laga yaabaa xataa dhinaca kale inay noqoto dhanka fiican oo ama uu qafiifiyo ama wadamadii xataa horey ugu jira qaarkood laga daayo inay kasii mid ahaadaan liiskaasi dabcan ma ficna in laga sii hordhaco go-aanka madaxweynaha laakiin saadaalintu waxay u badan tahay in la adkeyn doono qaabkii maraykanka lagu imaan jiray iyadoo marka horeba la ogyahay dadka maraykanka imaanaya inay soo maraan brocess dheer inay soo maraan baaritaan fara badan in lasii adkeeyo sababtoo ah madaxweynaha wuxuu ka dhawaajiyey oo dikretadana ku qornayd in loo baahan yahay in dib eegis lagu sameeyo madaxweynaha iyo tiimka xukuumadduna ay saluugsan yihiin hadda qaabka loo maro imaatinka maraykanka iyagoo ku salaynayay macnaha in ay kaga hortegayaan dad amni darro ka geysan kara dalka maraykanka marka waxay u badan tahay in wax macnaha wadamo fara badan oo kale oo hadda aan ku jirin lixdaa wadan uu kusoo daro waxaa suurtagal ah in wadamo liistadaa ku jiray ay shuruudihii kasoo baxaan ay dalka maraykanka ku xidheen marka waan arki doonaa waa garta marka haddiiba taasi ay dhacdo saameyn intee leeg ayay siyaasadii arrimaha dibadda ee maraykanka ku yeelan kartaa dabcan waana arki doonaa mustaqbalka waxaan la gaarin oo hadda aan weli aynaan ogeyn waayo xaqiiqa ahaan laakiin waxaa la saadaalinayaa in wadamadan hadda haddii lixda ah kasoo qaado kale in inta badan marka horeba dad fiican aysan ka imaan jirin dad yaray ka imaan jireen taas oo marka horeba xayiraado badan ay saarnaayeen hadda haddaan kasoo qaadno soomaaliya oo kale in aan lagaga soo safri karin soomaaliya basaboorka soomaaliya oo kale iska caddahay marka wax badan xaggaas uma sii dhimayso wadamada lixda ah laakiin haddii wadamo kale lagu soo daro oo xiriir ganacsi iyo xiriir kale oo fara badan oo kala dhexeeya dalka maraykanka waxay macnaha xiriiryaha maraykanka uu laleeyahay dibadda hoos ayay udhigi kartaa waa garta waana arki doonaa waayo dalalkaasi laga yaabo ama warbaahintu ay hadal hayn karto waa kuwama ma jiraan ilaa haatan kuwo la ogyahay weli wadan la ogyahay ma jiro laakiin madaxweynaha iyo tiimkiisu waxay ka shanqarinayaan in gebi ahaanba lagu samayn doono dib u eegis qaabka lagu soo gelayay dalkan maraykanka iyagoo macnaha ku salaynaya wadan walbana shuruudo gooni aad moodaa in loo samayn doono isagoo lagu salaynayo arrimaha nabadgelyada taas oo macnaha waxyaala hadda ilaa hadda soo baxaya inkastoo ina ahayn wax oo official oo dowladda kasoo baxay laakiin la taliyaasha madaxweynaha iyo waraysiya laga qaadayo laga helayo in shuruudaha ay ka mid yihiin macnaha in dal walba oo dad ka imaanaya dalka maraykanka ay hubiyaan qofka soo gelaya inay caddayn karaan qofku yahay in lala wadaagi karo siraha wadamadaas ee ku saabsan dadka maarata dembiyada fala gacanta kula jira ama waxay maraykanka u yaqaanaan argagixisada ku saabsan oo kale in lala soo wadaaro dalka maraykanka marka shuruudahaasna hadda arkayna laakiin waxaa laga yaabaa in waxyaala kalena ay ku jiraan ama aysan ku wada jirin waxaan la sheegay o dhan kaasi waxa uu ahaa amiin haaruun oo ah qareen soomaaliyeed oo ku nool gobolka minnesota halkaad kala socotaanna waa v o a
bariga gobolka mudug waxaa laga soo sheegayaa xiisad cusub kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaal dhimasho dhaliyey oo la sheegay in ay beela dhex mareen waxaana wararku sheegayaan in dagaalkaasi ay ka qayb galeen oo ay ku lug lahaayeen ciidamo ka tirsan maamulada puntland iyo galmudug waryaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan kooban halkaasi nooga soo diray colaadaha u dhexeeya dadka kasoo kala jeeda galmudug iyo puntland ee kusoo laalaabtay gobolka ma ahan ugub ha yeeshee weeraro isxigxigay oo ka dhacay dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug ayaa sababay dhimashada toddoba ruux iyo dhaawaca tiro kale oo labada dhinaca kuwa uu isugu jiray dad rayida iyo dhinacyadii dirirtu ka dhex oognayd weerar maantay ka dhacay deegaan aan sidaa uga fogeyn gaalkacyo ayaa sababay dhimashada afar ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah waxaa mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo la hadlay warbaahinta maxalliga ay sheegeen in dagaalka lagu soo qaaday xoolo dhaqato reer guuraa ah balse mas-uuliyiinta maamulka puntland ee waqooyiga kama aysan jawaabin wararka sheegaya in ciidamadooda ay duulaanka qaadeen labiiyo labaatankii bishan ayaa gaari ay la socdeen dad rayid ah lagu rasaaseeyey deegaano dhaca dhinaca waqooyi bari ee mudug waxaana tacshiirada la sheegay inay ku dhinteen saddex ruux halka mas-uuliyiin ka tirsan puntland oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen in weerarka ay geysteen ciidamo ka tirsan galmudug balse mas-uuliyiinta maamulka way iska fogeeyeen eedaasi madaxweyne ku-xigeenada labada maamul ayaa horaantii bishii toddobaad ee sanadkan waxay magaalada gaalkacyo tababar uga fureen boqol askari oo isku dhafa kuwa oo loogu talagalay sidii ay uga shaqayn lahaayeen xal u helidda xiisadaha labada dhinac soo kala dhexgala waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta galmudug iyo puntland ay gaalkacyo duqeyda dhaqanka ugu qabteen kulamo looga hadlayay dhammaynta qulqulatooyinka u dhexeeya xoolodhaqatada ood wadaagta ah magaalada gaalkacyo oo xarun u ah gobolka mudug waxaa ka muuqda weli raadadkii ka dhashay dagaaladii u dhexeeya galmudug iyo puntland ee labadii sane ee lasoo dhaafay ka dhacay halka miyiga mudug ee haatan colaaddu ay ka ogan tahay ay ka jireen weeraro aan xoog badnayn balse isku dhac kasta oo mudug ka dhaca waxaa barbar socday dadaallo ay wadeen mas-uuliyiinta labada maamul iyo duqeyda dhaqanka inkastoo dhismaha ciidanka isku dhafka ah lagu rajo weynaa in ay xakamayn doonaan xaaladaha soo kala dhexgala dhinacyada gobolka wada degan duqeyda dhaqanka gobolka mudug ayaa xaaladan ugubka ka ah miyiga mudug waxay ku baaqayaan in la joojiyo oo maamulada galmudug iyo puntland ay xakameeyaan ciidamada halkaa ay geynayaan islamarkaana ay joojiyaan hadallada kulkulul ee warbaahinta maxalliga laysu marsiinayo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaad wili dhegaysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a baarlamaanka soomaaliya ayaa bilaabaya inuu ka doodo xeerka saxaafadda soomaaliya kadib markii shalay wasiirka warfaafinta uu u gudbiyey baarlamaanka nuqulka xeerka saxaafadda oo wax kabeddel lagu sameeyey haddaba hay-adaha warbaahinta iyo saxaafadda madaxa bannaan qaarkood ayaa ka hor yimid xeerkan waxayna bilaabeen inay la kulmaan baarlamaanka si ay uga dhaadhiciyaan in xeerkaasi laga soo saaro qodobada ay diidan yihiin maxamed ibraahim macalimo waa xogayaha guud ee ururka nosoc waxaana uu warramaya cabdicasiis xuseen cismaan isagoo ka warramaya aragtidiisa ku aadan xeerka baarlamaanka loo gudbiyey sharciga saxaafadda ee hadda baarlamaanka horyaala ama xeerka saxaafadda waa arrin soo socotay maaragtay tan iyo markii xukuumadan cusub ay timid oo madaxweyne farmaajo la doortay kulamadii ugu horreeyey waxyaabihii ugu horreeyey aan ka codsanay markaan la kulnay ayaa waxay ahayd in dib u eegis lagu sameeyo xeerka saxaafadda oo ay jireen qodobo aada maaragtay ku jiro xeerkii hore loo ansixiyey oo inagoo ka cabanayna maaragtay ama ka dabaqeylinayna la mariyey xukuumaddii hore marka waxaan codsanay in dib loo sameeyo oo dib ueegis lagu sameeyo marka tii un bay arrimahani daba socotaa haddana baarlamaanka soomaaliya ay hortaalla waxaana horey usoo ansixiyey golaha wasiirada saddex iyo tobankii bishii juulaay mar ay ku kulmeen magaalada kismaayo inkastoo runtii aan aad uga xunnahay in qodobadii markaa aan ka cabanaynay weli ay maaragtay qeyb ka yihiin shalay waxaan kulan la lahayn qeybo kala duwan waxaan la kulanay xubno baarlamaanka ka tirsan hay-adaha caalamiga ee quse maaragtay taakuleeya saxaafadda soomaaliya hay-adaha u n ka iyo dad kale oo daneeya arrimaha saxaafadda soomaaliya oo iyadoo ay kusoo beegantay maalintii wasiirku uu arrintan looga yeeray baarlamaanka oo uu ka hadlayay marka waxaan weli ku guda jirnaa sidii aan maaragtay baarlamaanka sharaf kale uga dhaadhicin lahayn qodobada aan ka cabanayno runtii markaan la kulanayna waxay noo sheegeen in ay aada u dhageysteen weliba saacado badan oo maalin ayay ku qarash gareeyeen inayna dhageystaan oo qodob qodob loo fiiriyey kadibna waxay go-aansadeen in ay arrintaa baarlamaanka kula noqon doonaan kadibna maaragtay ay tixgelin weyn sii doonaan soo jeedinta ay soo jeediyeen warbaahinta madaxa bannaan waa tahay marka mar haddii iminka wasaaraddii warfaafintu ay ku guulaysatay in sharcigii ay golihii wasiiradana ka soo ansixiso iminkana u gudbisay baarlamanka iminka sharcigu baarlamanku hor yaala idinku qodobada aad doonaysaan in ay dhaliilsan tihiin ead isleedihiin allayle baarlamaanku way tahay inuu wax ka qabto haddaad mid iyo laba ii sheegto maxaa ugu muhiimsan runtii qodobada waa ay fara badan yihiin waxaa jira qodobo maaragtay ku jira xeerka oo runtii aada u adadag qodobadaas waxaa ka mid a maaragtay guddigan la yidhahdo guddiga saxaafadda soomaaliyeed oo waa guddi madax bannaan oo aqoon u leh saxaafadda iyo shuruucda ee dalka u yaala oo waa sagaal xubnood waxaa maaragtay laga soo xulayaa saddex xubnood warbaahinta dowladda saddex warbaahinta gaarka ee loo leeyahay maaragtay ama privateka ah iyo ururada bulshada rayidka ah marka annaga waxaan rabnaa in dad markaa maaragtay mas-uuliyiin ama dad la yaqaano oo xirfada ama bulshada rayidka lagu yaqaano inay qeyb ka noqdaan oo aanay dhicin maaragtay sidii kal hore u dhacday dad aan la aqoonin in lasoo magacaabo taa waxay micnaheedu noqonaysaa in dhammaan dadkii ay dowladda soo magacaawdo iyadu ay maaragtay magacaabis ku yimaadaan wa waxaan maaragtay shaasaa ku qoran marka waxaan doonaynay in wadatasha laga geliyo oo hay-adaha maaragtay cidda ay qusayso haddii ay ururada bulshada rayidka tahay waa la yaqaanaa haddii ay puntland tahay bunsaa ka jirta haddii ay soomaaliya maaragtay koonfurta iyo bartamaha soshansa ka jirta marka hay-adaha waaweyn ee la yaqaana in lagala tashto ee arrimaha maaragtay ururada bulshada rayidka ay qusayso saxaafaddu haddii ay timaadana ururada waaweyn ee saxaafadda in lagala tashto xubnaha maaragtay ay soo xulanayaan ee aanay noqon wax dowladda iyada kaligeed ay soo magacaabato haddii kale waxay noqonaysaa wixii oo dhan inay noqdaan hal dhinac ay ka yimaadaan waa tahay marka baarlamanka soomaaliya iminka isaga ka doodaya guddiga warfaafinta ayaana arintan intay eegaan go-aan ka soo saaraya haddii ay ku qancaan xeerkan wasaaraddu u gudbisay idinka maxaad yeelaysaan maxaa idiin bannaan runtii horta hadda sidii hore ay beri ahaan jirtay waa ka duwan tahay hadda marka hore waxaan rajaynaynaa aqalka hoose inuu arrintan maaragtay wax ka qaban doono maadaama hadda guddigan maaragtay warfaafinta iyo iyo isgaarsiinta ka shaqaynaya ay yihiin dad khibrad u leh arrimahan runtii aadna loogu xulay waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan haddii ay maaragtay marin waayaan oo qodobada ay ka gudbaan waxaa xigi doona aqalka sare oo haddana maaragtay doodu maaragtay ay kasii socon karto oo aqalka sare isagana maaragtay go-aankiisu leeyahay waxaa intaa kasii dambeeya madaxweynaha soomaaliya oo leh maaragtay saxiixa ugu dambeynta inuu kusoo saaro waxaan la yidhahdo faafinta rasmiga ah ee dowladda marka nidaamku habkaasuu mari doonaa laakiin waxaan rajaynaynaa in tallaabada ugu muhiimsan ee baarlamaanka soomaaliya ay tixgelin doonaan cabashada ay qabaan warbaahinta maadaama qodobadan ay yihiin qodobo aan la jaan qaadaynin kuwa caalamiga annagu ma doonayno wax dheeraada wax ka duwan waxa kale adduunyadu ay leedahay laakiin waxaan rabnaa in sharci dhammaan dhinacyada oo dhan ay ku qancayaan oo islamarkaana tixgelinaya ixtiraamayana xuriyatul qowmka iyo iyo xuriyadda warbaahinta maxamed ibraahim macalimow xogayaha guud ee ururka saxaafadda ee nosoj oo u warramaya cabdilcasiis xuseen cismaan
halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna london magaalada london ee dalka britain qaar ka mida soomaalida wada gaadiidka tagsiyada ee ubarka loo yaqaano ayaa la filayaa inay saamayn weyn ku yeelato amarkii ka soo baxay saraakiisha gaadiidka magaalada london oo lagu sheegay inaanay shirkadda uber u cusboonaysiin doonin ruqsadda shaqada ee shirkadaasi ay ku shaqaysa magaalada london saraakiisha ayaa sheegay in maamulka shirkadda uber uu ka gaabiyey inuu buuxiyo shuruudaha dhinaca nabadgelyada rakaabka adeegsada uberka faarax igaal waxa uu ka mid yahay soomaalida degan magaalada london ee arrintan sida dhow ula socday waryaheena xuseen barre ayaa haddaba ka waraystay arrintan iyo weliba saamaynta ay yeelan karto xuseenow runtii horta arrinkani arrin in muddo ah socday ayuu ahaa sida dowladda ay sheegtay shirkadda uber waxaa lagu eedinayay in muddada ah inaanay shuruucda u taalla transportka magaalada london aanay adeecsanayn oo aanay raacin oo taadagelin oo aanay aanay ku dhaqmin taasoo ahayd waxaa jirtay kaysas badan oo dalkan magaalada london ka dhacay oo dareewalo u shaqeeya shirkadda uber falal ay kula kaceen dad ay sideen oo iyaga xamuul ah ay sideen ama kursi ha noqoto ama ha noqoto faraxumo faraxumeyn dumar la faraxumeeyey oo iyagu markaa aanay report garayn oo aanay u report garayn booliiska u report garayn internal investigation wax la yidhaahdo baaritaan gudahoodana aanay ku samaynin waxaa iyana kaloo jirtay shirkadda uber waxay ka shaqeynaysay ingiriiska hadda shan sano ee dheeraad sida london lagu yaqaanana waxay leedahay wax loo yaqaano black cars oo sida maraykanka oo kale new york oo kale ay leedahay yellow taxiska oo kale ay leedahay oo caan ku ah runtii oo kamid aha waxyaabaha london marka london dalxiiska la haysiinayo black car ku qeyb buu ka yahay oo waxtaa taariikh aada u dheerna marka nimankaa ka shaqeeya taxiga madow ama blackart waxa loo yaqaano khibrad bay uleeyihiin oo itixaamaa laga qaadaa tababar bay u galaan saddex sano gaariya inta ay ka xasidayaan jid walba magaciisa meesha uu ku yaalo waxyaabaha loo yaqaano landmarkiska hudelada caanka ah ama meelaha wasaaradu ku yaalaan waxaasoo dhan baa lagaga qaadaa tax lagaga qaadaa dabeetna iyagu waxay u arkeen markii uber uu yimi ee leerarka la siiyey wax loo yaqaano business termka loo yaqaano undercut in lagu sameeyey oo uber uu majaxabi ku sameeyey qorshihii udeg u dejisnaa magaalada london markay noqoto tagaasida marka labada oo iyaguna markaa waxay bilaabeen inay markaa barnaamijyo badan bilaabaan oo maxaan ku rahdaa cambayn badan ku qaadaan uber ku qaadaan marka adigu arrimo badan oo caynkaasa ayaa ka dhexeeyey shirkadda oo soo in badan jiitanayay shirkadda uber iyo hay-adda la yidhaahdo t f l ama marka loo yaqaano transport of london oo iya markuu mas-uulka ah maxaan ku dhahdaayy shirkadaha ka shaqeeya rakaabka xamiilka magaalada london go-aankani ma mid london oo keliya ku kooban ba mise magaalooyinka kale boqortooyada britain uu saameynaya go-aankani wuxuu ku kooban yahay london keliya ku kooban yahay hase yeeshee london waad dareemi kartaa magaalo in toban milyan maalintii ay joogto waxaa lagu qiyaasaa inuu dadka ka shaqeysta london dareewalada ka shaqeeya uber in tiradooda lagu qiyaaso afartan kun iyo wax la jira waxay aada u revolutions gareeyeen oo dadku ay aada uga heleen adigoo meel walba jooga ayuunbaad aabkaa ka isticmaalaysaa waxaad akaankaa laguaad furanaysaa markaad akaanka furatid meel walba aad joogtid adaa kala dooranaya taxiga kuu imanaya marka dadku aad bay runtii uga uga bogeen maanta ugu dambeysay waxaa la sameeyey petition bay sameeyeen waxyaalaha dowladda loo dirayo baarlamaanka loo dirayo maalin gudaheed waxaa saxeexay afar boqol oo kun oo saxeexay marka dadku iyo dadweynuhu aad bay u doonayaan inaan uber laga qaadin licenka laga qaadin laakiinse arrintani iyaga laftigooda markii laga wareysanaa waxay yidhahdeen halkaa ku dayn mayno waxaanu yeeli doonaa inaanu ardida ka qaadano laakiinse sida go-aanku uu kusoo baxay soddonka bisha aynu ku jiraa september wixii ka dambeeya uber kama shaqeyn karto london laakiinse arrinkanina waa arrin london keliya ku kooban magaalooyinka kale ee uber uu ka howlgala ee ka shaqeeya waxaa kamid ah birmingham baa kamid ah manchester baa kamid ah magaalooyin badan laakiinse go-aanka keliya wuxuu u yahay london keliya ayuu koobay haddii go-aankan uu hirgalo saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa isu socodka iyo nolosha magaalada london laba dhinacba dadku way u eegaan hadda waxa jirta waxyaabaha go-aankan uu ku yimi ee lagu qabsaday uber lagu qabsaday waxaa kamid ah safetyga yani ammaanka dadka shicibka ah ee isticmaala uber isticmaala oo ay leeyihiin marka qolyaha ku doodayaan leeyihiin shirkadda uber ma baadho dadka u shaqeynaya ee darawalaha u ah ee shirkadda ka shaqeeya iyaguna waxay ku andacoonayaan leeyihiin anagu ma sameyno internal setting ama arrimo anaga gaar noo ah darawalada ma baadho laakiinse qofkuba inuu layson helo uu kaga shaqeeyo inuu tagsiilo ka noqdo london waxa baara oo laysonkana bixiya authorityga t c l oo ah transport london ayaa bixisa marka anaga hawl noo taalla maha iyagaa dadka marka horeba waxaa jirta waxa la yihahdo enhanced d p s check oo qofka criminalitygiisa haddii wax criminal sameeyey ama ay rayb kamid yihiin ama dhac ka yihiin qofkaas oo kale lama siin karo iyagaana markaa go-aan maxaan ku dhahdaa siya hadday noqoto markaa dadka isticmaala uber isticmaala runtii aada bay uga dayranayaan dadweynuhu waxay la jiraan markaa de sawirka guud la eego uber inaan laysanka laga qaadin iyaguna waxay ballan qaadeen inay abiil ka qaadan doonaan aanayna halkaa ku ekaan doonin waxaa kaloo iyana dhinac kale looga dhiga leeyahay haddii uber lagaba qaado oo ay ka hawlgal inay ka noqoto ka hawlgasho london laga joojiyo iyadoo laftigeeda waxaa bilaabmaya combaniye kale oo cusub oo lamid ah uber oo kale oo dadkii talooda aanu sheegnay ilaa afartan iyada kun ee qof ka shaqeynayay tagsilayaasha ahaa iyagula wareegaya marka say noqonba dee waktigun baa sheegi laakiinse sida qolyihii u hadlayay ninkaa rayeenka u ahaa uber uu sheegayay lahaa ma aha dhamaadkii halkani abiil baanu ka qaadanaynaa waxaanu kula jaweynahay in hawshani aanu lasankeegi dib usoo noqon kaasi waxa uu ahaa faarax cigaal oo ka mid a soomaalida deggan magaalada london oo khadka taleefonka ugu warramay waryaheenna xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegaystayaasha guuli naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaa xalay markii ugu horraysay muddo ku dhow toddobayoabaatan sanno xilli habeena ka soo degtay diyaarad rakaab siddeed tallaabadan ayaa timid kadib markii dhowaan saraakiisha garoonku ay shaaciyeen in garoonku uu yahay mid habeen iyo maalinba shaqayn doona diyaaradda xalay soo degtay waxaa iskale shirkadda jubba airways waxaana la sheegay inay sidee dad xujay ah oo ay ka keentay dalka sacuudiga
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan qaramada midoobey ayaa ku baaqisay in la joojiyo weerarada ka dhanka dadka ay ku dhacdo barasta ee maqaarka cadcad ee afka qalaad lagu yidhaahdo albanism dadkan oo sannadihii ugu dambeeyey weerar lagu hayay si looga ganacsado xubnaha jirkooda gaar ahaan dhulka afrika ee saxraha ka hooseeya wariyaha v o eda ee magaalada jinefa liisa shalayn ee warbixinta noo soo dirtay xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya dadka ay ku dhacdo barasta oo iyadu sababta in dubka iyo timaha qofku ay bilaa midab noqdaan ayaa dhibaato badan waxay ku haysataa gudaha qaaradda afrika dadkan ayaa la dilaa islamarkaana jidhkooda lagogoostaa iyada oo dadku ay ka faashadaan una haystaan in haddii qofka barasta ku dhasha ay xubin jidhkiisa ka mida helaan in ay barwaaqo iyo nimco helayaan ekbonusa ero waa khabiir ka tirsan xafiiska qaramada midoobey ee xuquuqda aadamaha waxaanay qaabilsan tahay dadka barasta leh waxayna sheegtay in dhibaatadan ay ku badan tahay dalalka tanzaniya mosambiq iyo malawi waxayna v o eda u sheegtay in ay diiwaan gelisay siddeed boqol oo dhibaato dad loo geystay ah tobankii sano ee u dambeeyey Those are reported cases alone. Most cases are not reported because most cases involve family members or people known to the victim. The Red Cross reported that the body parts were valued on a black market.
intan waa xaaladaha la soo gudbiyo oo keliya inta badan dadku waxay ka cabsi qabaan haddii ay hadlaan in qoysaskooda dhib loo geysto ururka laanqeyrtaas waxa uu sheegay in dadkan jirkooda lagu gado suuqa madow iyadoo gacantii la siiya laba kun oo dollar qofka oo dhanna waxaa la siistaa toddobaatan iyo shan kun dad ayaana waxan ka ganacsada
maryama staford waa gabadh u dhalatay dalka tanzaniya waxayna ka mid tahay dadka barasta ku dhashay ee dhibaatada loo geystay waxayna xilligaasi jirtay shan iyo labaatan sano iyadoo v o eda u sheegtay in ay gurigeeda hurday markii dad faashash iyo baangado wata ay soo weerareen
mid ka mida afarta qof ee weerarka soo qaaday waxa uu ahaa dariskayga waxaana uu iga jara labadeeda gacmood
stafford ayaa sheegtay in loo baahan yahay in sharciga la hor keeno dadka falalka noocan oo kale ah ku kaca islamarkaana la qabto dadka faaliya ee beenta ku akhriya dadka arrimahan samaynaya warbixintaasi waxaa magaalada jineefa inooga soo dirtay wariyaha v o a liisa shlein xuseen barre ayaa inala socodsiinayey haatanna waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesahaan dhegaystayaasheenna ugu talagalay
heestaasina dhegaystayaal waxay u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ee v o a oo ay idinla socodsiinayeen anigoo xuseen barre aadan iyo cabdicasiis xuseen cusmaan intaan duurkii dib u kulmi doonno waa v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo